Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a
waa habeen khamiisa bisha juunna ay tahay sanadka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrbaan iyo bogga v o a somaly com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidle iyo caashe ibraahim
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mida maamulka koonfur galbeed oo si kulul u cambaareeyey dil afar qof loogu geystay duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waa geeri aad u qaab daran oo dad masaakiina soomaaliyeed oo shaqaysanayo inta habeenkii loogu dhaco goobihii ay ku noolaayeen ay ku shaqaysanayeen in la laayo bilaa sabab aad bay inoo taabata marka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu cod dheer ugu jeediyey maanta maamulka galmudug inay arrintaas baaritaan qoto dheer ku sameeyaan
dhegaystayaal hafiya hadal kuma jiro bisha juun waa saddex iyo toban sanadka laba kun sagaal iyo tobanka qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya iyo midowda yurub oo kala saxiixday heshiis mashruuc dib u dhiska waddooyinka gobollada iyo muqdisho isku xidha oo ku kacaya lixdan milyan oo iiro It's a very special financial agreement. In my opinion, uh, politics and diplomacy.
waxay ila tahay inuu heshiiskan yahay mid dhaqaale oo muhiima aragtidayda siyaasadda iyo diblomaasiyaddu wax badan ayay ka midaysan yihiin waxaana dhammaanteen ku midaysannahay inaannu eh, buundooyin dhisno oo aan dadka isku xidhno sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno islaam nacaybka ka jira qaar ka mida waddamada reer galbeedka xubinta dooda gaaban barnaamijka wargaysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
dowladda waddanka hindiya ayaa shaaca ka qaaday inay qorsheynayaan saldhig u gaara oo hawada sare ay ka samaynayaan guddoomiyaha hay-adda qaabilsan hawada dalka indiya k sivan ayaa maanta oo khamiisa warbaahinta oo sheegay in xilliga ay hirgelinayaan saldhigaasi hawada sare aanu ka dambeynin labada kun iyo soddonka waxaanu intaasi ku daray in indiya ay dal kale aanay la wadaagaynin saldhigaasi steven ayaa sheegay in loo baahan yahay qofkii ugu horreeyey ee hindiya ee hawada sare loo dirayo waxaanu tilmaamay in ay diyaarinayaan saddex cirbixiyeen sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka qorshaha hirgelinta saldhigga hawada sare ayaa noqonaya arrin aada ugu muhiim ah oo kor u qaadaya hanka waddanka hindiya waxaanay mar labaad bisha julaay dayaxa u dirayaan dayax gacmeed
laba markab oo ah kuwa saliidda qaada ayaa lagu dhaawacay weeraro khamiistana ka dhacay gacanka cumaan oo ku yaala badda istaraatiijiga ee xeebta dalka iiraan taasoo sii kordhinaysa xiisadaha ka jira gobolka bariga dhexe hay-adda ilaalada badaha ee norway ayaa sheegtay in saddex qarax laga maqlay markabka balse aysan cidna ku dhaawacmin bayaan ka soo baxay hay-addan ayaa lagu sheegay in sidoo kale doon lagu magacaabo kokuka corigos lagu weeraray isla aagaasi ciidamada badda maraykanka ee saldhigoodu yahay baxrayn ayaa sheegay in ay gargaar u fidinayso kadib markii ay ka war heshay codsiga walaaca leh ee ka yimid labada markab oo kala dambeeyey qiyaastii saacad afhayeenka aqalka cadda sara sanders ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in madaxweynaha maraykanka donald trump lala socodsiiyey xaaladda weerarkaasi dhacay islamarkaana ay sii wadi doonaan in ay qiimeyn ku sameeyaan xaaladda
ergeyga dalka itoobiya ee suudaan ayaa sheegay in dadka mudaharaadaya iyo saraakiisha milatarigu ay ee xukunka haya isla ogolaadeen inay wadahadal isugu yimaadaan si awoodda dalka dib loogu celiyo gacanta dadweynaha hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn dalka suudaan ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay taageertay dadaalada ay wadaan ee ku aadan sidii awoodda loogu wareejin lahaa xukun rayda hadalka hogaamiyaha mucaaradka suudaan ayaa kusoo beegmaya kadib kulan ay arbacadii shalayta yeesheen iyaga iyo diblomaasiyiin sare oo maraykanka ka socotay waxaana sheegay in ay kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha afrika qaabilsan kala hadleen sida ay u soo dhoweynayaan kaalinta maraykanku ka qaadanaya arrimahan saraakiisha ciidamada awoodda dalka la wareegay markii cumar xasan al bashiir xukunka laga tuuray ayaa sheegay inay dhankooda sii daynayaan dadka siyaasadda u xidhan ee xabsiyada ku jira
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa feejignaan ka muujinaya kadib markii madaxweyne donald trump uu ka dhawaajiyey inuu aqbalayo haddii awoodo shisheeye ay usoo bandhigaan warbixinno ku saabsan dadka isaga siyaasadda ku loolamayaan madaxweyne donald trump ayaa ku tilmaamay in tallaabo noocaas ah aanay faragelin lagu sameeyey nidaamka doorashada maraykanka aanay ahayn waxaan u malaynayaa in aan u baahannahay inaad u baahan tahay inaad dhegaysato ayuu yidhi trump oo intaasi ku sii daray inaysan wax khalada ahayn inaad wax dhegaysato hadalkaasi ayuu sheegay una sheegay warbaahinta a b c news oo uu waraysi siiyey madaxweynaha waxa uu yidhi haddii uu qof kaa soo waco norway oo uu yidhaahdo waxaan haynaa warbixinno ku saabsan dadka aad loolamaysaan waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo ayuu yidhi madaxweyne trump
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilowna ee dowladda soomaaliya iyo midowda yurub ayaa maanta kala saxeexday heshiis mashruucu dib loogu dhisayo wadooyinka gobolada iyo magaalada caasimadaha ee muqdisho isku soo xidhaya heshiiskaasi oo lagu kala saxeexday magaalada muqdisho heshiiskan oo si wada jir ah ay qalinka ku duugeen wasiirka qorshayntii iskaashiga caalamiga ee soomaaliya jamaal maxamed xasan iyo wakiilka midooda yurub ee soomaaliya oo ku kacaya malaayiin dollar ayaa loogu talagalay in dib loogu dhiso wadooyinka waaweyn ee isku xira magaalooyinka gobolada dalka soomaaliya iyadoo wadooyinka dayactirka lagu samaynayo iyo kuwa dib loo dhisayana ay gaarayaan kilomtir yurub ee soomaaliya nicholas balanga martins ayaa ka hadlay muhiimadda mashruucan uu leeyahay
waxay ila tahay inuu heshiiskan yahay mid dhaqaale oo muhiima aragtidayda siyaasadda iyo dibnaasiyaddu wax badan ayay ka midaysan yihiin waxaana dhammaanteen ku midaysannahay inaannu buundooyin dhisno oo aan dadka isku xidhno waxaana heshiiskan uu ku saabsan yahay sidii loo dayactiri lahaa waddooyinka iyo sidii qofka soomaaliga ah ee caadiga ah nolosha loogu fududayn lahaa waxaannu isku dayaynaa inaannu soo yarayno wakhtiga laysaga kala goosho magaalooyinka boosaaso iyo gaalkacyo gaalkacyo iyo beledweyne ama muqdisho
wasiirka howlaha guud ee dibudhiska soomaaliya mudane cabdi aadan hoosow oo wasaaraddiisu ay mashruucan fulinayso ayaa sharaxaad ka bixiyey qaabka mashruucan loo fulinayo mashruucan wuxuu wax ka qabanayaa horta cabaad buu soo socday arrintiisu ay soo socotay wuxuu wax ka qaban doonaa amniga wuxuu wax ka qaban doonaa isku xirka magaalooyinka gobolada iyo xitaa wadamada gobolka aanu dariska kuna waxbuu ka qaban doonaa runtii xitaa in dawladdu ay gaarto meel aysan awal gaari jirin dhibkii dhacay dartiis waxbuu ka tari doonaa laba iyo afartan milyan oo ka mid ah lacagaha ku baxaya mashruucan waxaa bixinaya midowda yurub halka lacagta kalena ay ka imaanayso bangiga horumarinta afrika dowladda federaalka iyo hay-ado kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskan ayaa bogaadiyey mashruuca iyo taageerada midowda yurub ee soomaaliya mashruuca dibudhiska wadooyinka dalka oo wax weyn u tari doona isku xidhka maamulada iyo iyo dalka guud ahaanba labayo afartan milyan waa wax yar marka loo eego baahida weyn ee aynu qabno inaan dalkeenna isku xidhno laakiin waa bilow aada u fiican oo aan qabno in ay ku soo dhiiradaan waddamada kale ee caalamka ee aan saaxiibada nahay ay nagala shaqeeyaan si kastoo ay tahay mashruucan ayaa haddii uu hirgalo waxa uu fududayn doonaa isu socodka waddooyinka waaweyn ee gobolada dalka soomaaliya oo dhibaato badan ay ku qabaan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi isku gudubkooda waxaa horey u jiray mashaariic dhowr ah oo dowladda soomaaliya ay la saxiixatay dalal kala duwan walow intooda badan aan fulin hase yeeshee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in mashruucan sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku hirgeli doono saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
cawaysiin wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan deegaanka hadhiin waris oo qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir u jira magaalada dhuusamareeb waxaa habeen hore rag hubaysan ay ku dileen afar qof oo shaqaale ka ahaa goob lagu xanaaneeyo shinnida saraakiisha booliska ee dhuusamareeb ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku saabsan sababta iyo cidda dilka raggaasi ka dambeysay cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug iyo qeybaha bulshada ayaa dareen damqashada ka muujiyey dilka afar ruux oo lagu dilay duleedka degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kuwa oo ahaa shaqaalo ka howlgeli jiray goob lagu xanaaneeyo shinnida baraha bulshada ay ku xiriirta ayaa waxaa si weyn u qabsaday dilka afartan ruux kuwa uu ka soo jeeday gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoo dhowaan baraha bulshada lagu faafiyey warar sheegaya in dadka ka soo jeeda goboladaasi ay ka baxaan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud hase ahaatee mas-uuliyiinta galmudug ayaa warkaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wasiirka amniga galmudug saadiq sheekh yuusuf ayaa sheegay inaysan jirin cid bixisay amarka dadka ka soo jeeda koonfur galbeed looga saarayo dhuusamareeb oo xarun u ah galmudug dad deegaanka ka shaqaysan jiray ahaayeen laakiin dadkaas dhinaca koonfurta beriga hore kasoo shaqa tegay ayay ahaayeen arrinkan propagandooyinka oo shalay miidiyaha ay iga warsadeen oon uga warbixinayay iyo arrinkan wax iskuseeya ma ahan kaas asaga laftigiisu been buu ahaa wasaaradda amnigu ayadaa shaqo ku leh xog kasta oo amniga lid ku ah inay wax ka qabato wax wasaaradda amnigu ay amartay oo ah beel in meel laga saaraay ma jiraan waxaanan u aragnaay warkaas inuu borbagando yahay soomaaliya waa isku mid kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah wuu ku noolaan karaa deegaanada goboleedka galmudug bal iskadaa caasimadee qofkii dambiile ah waa shaksi laakiin ma jiro beel ama dad maamul xaggiis loo eedeynayo oo la leeyahay dadkiina maamulka xaggaasii ka soo jeedaay waa inaa iskaga baxdin deegaanka waa propagando dad ay wax magarataa ama aan macno saxa ku soconin ay faafinayso injineer yaxye waa mid ka mid a dadkii dhintay eheladooda waxa uu ka warramayaa sida uu u dhacay dilka afartan ruux nimankaa waxay u dhinteen xoogaa brobalem yaroo meesha ka jiray iyo arrin aan oo lagu kahayo oo barbalem ah kollay gacantii wax geysatayna way og tahayoo maanta haddee se ay iska bixin xaqaas maalin kale ay bixinaysaa hadduu ilaa yaraa odayaashaas iyo odayaal dhaqameedka iyo waxaan u sheegaynaa macnaha inay sida baaritaanka loo sameey ay usii dabagalaan maamulkana waxaan aad ugu mahadcelinaa dadaalka ay sameeyeen meeshii dhibkaas ka dhacay annagoo heebta ay nimanka dhinteen ay nagu abtirsanayaan iyo maamulkaba aan wada tagnay ilaa xad oo aan ku qanci karno socdaal badan ay nala sameeyeen ilaa meesha xuduuddeeda aan tagnay aanna dareenay siday wax u dhaceen dee dadaal kadib waad dareemi kartaa naf hadday go'da waxa waaye in la samraa macnaha wax walba ay ku soo dhammaanayaan colaad u dhexaysay maleeshiya beeleed wada degan deegaana hoostaga dhuusamareeb ayay ku dhinteen afartan ruux kadib markii dhinacyadii colaadda u dhexaysay ay ku qaldeen dhinacii ay colaadda u qabeen sida uu sheegaya guddoomiyaha gobolka galgaduud axmed cali jimcaale kolley sida aan ognahay meeshaan barigan laba beelooda ku diriraysay maalmahan oo xoogaa qalalaas uu dhex yaalay qola uun dhinac ka timid oo qoladii kale raadinaysaa ka kor dhacday nimankan meel uun jiha uun ciddaas kale ay ku ogaayeen ay ugu yimaadeen saasay ku dhinteen waxaan isleeyahay si gaara ayaguna uguma qasdayn laakiin cidday u qasdaayeen meeshay ugu qasdaayeen ay ugu yimaadeen arrintaas kama ah ay ku dhinteen
macalin nuur cilmi cabdulle guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ayaa ka warbixiyey marxuumiinta goobtii ay ka shaqayn jireen waxa ay ahayd waxa uu sidoo kale dhinaca lagu tuhmeeyey in dilkaa ay geysteen ka dalbaday
qola qolada kale ay aanaynaysay ayaana dilkaasu ka dhashay ayagu waxay ahaayeen niman shaqaale ah oo meesha muruqmaal u joogay waxay ka shaqaynayeen shinnida ayay ka shaqaynayeen laba tiim ayay ahaayeen dad colaad qaba iyo dad cudur qaba midna ma ahayn ayagoo gurgoodii jooga iska sheekaysanaya wax dhibaato aan ogeynna dhibkaana ku dhacay waxaan leennahay dadka walaalka ah oo gacantaasu ka dhacday walaal aan waxba ka qabin waxba aysan ku tirsanaynin inta aan ognahay ayaa dhibkaasu uu ka gaaray ha ka samafalaan xiriir ha kala sameeyaan dadka muslimka waa dad muslima soomaalina waa soomaali
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo weli waxaad nagala socotaa v o a washington dhinaca kalena maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta kulan deg dega oo ay yeesheen waxa ay ka wada hadleen dilka raggaasi loo geystay wariyaha v o e da sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada baydhabo kula xidhiidhay wasiirka warfaafinta maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed waxaana ugu horeynta weydiisay kulankaasi maanta ay yeesheen wixii uu ku saabsanaa saaray kulanka khamiislaha waa kulankii dee caadiga u ahaa golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya oo uu maantana shir guddoominayay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdilcaziiz xasan maxamed lafta gareen waxyaabaha dabcan dee kulamada noocaana golaha wasiirada koonfur galbeed ay kusoo qaadaan waxaa ugu horeeya arrimaha amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha a inta badan looga hadlaa walow maanta qodob kale oo dabcan dee dareen geliyey reer koonfur galbeed soomaaliya tilaa xalay ilaa shalay toole oo ahaa dhibaatadii loo geystay dadkii kasoo jeeday gobolada koonfur galbeed soomaaliya oo dee gacan ka xaqdaran ay ku dishay galmudug deegaan hoos tago degmada dhuusamareeb waa tahay dadkaasi dilkooda maxaa faahfaahinood ka haysaan zahray xiriir aan la samaynay dadka dadkaasu ehelka la-a oo ay wada shaqaystaan oo ay galmudug wada joogaan waxay noo sheegeen in xilli habeena loo dhacay iyagoo dee goob shaqo joogo si bani aadamnimada ka baxsanna loo laayay dadkaas sida ay noo sheegeen dadkii meesha joogay guud ahaan xiriir toos oo la sameynay maamulka galmudugna ma helin jawaab waafi ah oo arrintaas si toosa inooga shaafinayso laakiin waxaan is leenahay waa geeri aada u qaab daran oo dad masaakiina soomaaliyeed oo shaqaysanayo inta habeenkii loogu dhaco goobihii ay ku noolaayeen ay ku shaqaysanayeen in la laayo bilaa sabab aad bay inoo taabata marka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu cod dheer ugu jeediyay maanta maamulka galmudug inay arrintaas baaritaan qoto dheer ku sameeyaan dambiilayaasha geystay falkaas arxan darradana ay sharciga keenaan jawaab waafiya oo reer koonfur galbeed soomaaliya ay ku qancaysan ay ka bixiyaan say wax u dhaceen waa tahay inkastoo maamulka maamul goboleedka galmudug ay sheegeen in arrinta ay baaritaano ayaga xataa ku hayaan haddana adinka ma ogaateen sababta iyo raggan waxay ahaayeen xataa intaas in ka badan intaad hadda ii sheegtay zahray inta aan ka warqabno dadkaasu waa dad kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed soomaaliya reer koonfur galbeed soomaaliya ah dee ummadda soomaaliyeed meel walbay ku nool yihiin oo xuduud u taalo oo kala xirxiraysa ma laha dadka galmudug iyo dadka reer koonfur galbeed intuba waa ummad soomaaliyeed oo wax badan oo dhaqan iyo dhaqaalaba ka dhexeeyaan marka inta aan ka warqabno dadkaas waxay ahayd dad gobolada koonfur galbeed u dhashay oo u shaqaynayay sida naloo sheegay shirkadda hormuud qaybteeda bacriminta shinida marka meel beer ah oo dee shinida lagu xanaaneeyey iyo joogan oy muddaba ka shaqaysanayeen dad dhibaato wadana maynan ahayn marka maamulka galmudugna dabcan dee annagu maamul baa nahay afka aan ku hadlaynana waa af maamul iyagana dee waxaan ku ta'kiidinaynaa inay baaritaankooda wataan sida ugu dhaqsiyaha badanna sababta keentay in dadkaas masaakiinta ah inta goobahooda loogu taga la laayo in ay baaraan baaritaankoodana ay la soo wadaagaan dowladda koonfur galbeed iyo shacabka koonfur galbeed iyo shacabka soomaaliyeed intaba ma la hadasheen koonfur galbeed haddii aad tihiin galmudug oo cid loo qabtay iyo waxaasi weli ma idinkala hadleen maadaama ay sheegeen inay baaritaano wadaan xiriiro dhowr ah oo aan samaynay waxay noo sheegeen iyaga laftoodu inay aada oga xun yihiin waxa meesha ka dhacay oo aysan banaynaynin deynteenna islaamka iyo soomaalinimada intaba dad bilaa micno loo nay looynayo weliba arxan diro ah oo wax dembiya aan geysanin iyaga laftirkoodu aada bay oga xumaadeen waxayna inoo sheegeen hay-adaha kala duwan ee amniga iyo dowlad goboleedka galmudugba inay arrintaas dabagal badan ku hayaan baaritaankana ay soo dhimaystiri doonaan marka ay xaqiijiyaan dadkii falkaas guracan ee arxandarada geystay inay sharcigana horkeeni doonaan saxaafaddana ay la wadaagi doonaan dabcan reer koonfur galbeed soomaaliyana ay la wadaagi doonaan sababta keentay in raggaa meesha lagu laayo kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan maxamed ugaas xasan cabdi maxamed oo khadka telefoonka ee magaalada baydhabo ugu warramayay sahre cabdi axmed halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad haatana kusoo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a waxaana toddobaadkan aan barnaamijka uga hadli doonnaa taariikhda islaam nacaybka ee dalalka reer galbeedka iyo sida looga hortegi karo taniyo intii ka dambaysay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar waxaa dalalka reer galbeedka ku soo badanayay kooxaha xagjirka ah ee lagu tilmaamo in ay islaamka necab yihiin arrintan ayaa cabsi iyo walwal joogto ah ku abuurta dadka muslimka ah gaar ahaan marka ay dhacaan falal argagixiso iyadoo oo laga cabsi qabo in kooxaha islaamka necab ay iyaguna ku kacaan falal aargoosi ah laakiin khubarada falanqeeya arrimaha bulshada muslimka ah ayaa tilmaamaya in kooxaha aaminsan islaam nacaybku ay yihiin kooxo tiro yar sida uu faahfaahinayo maxamed sheekh aadan oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna sugan magaalada london waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan ay u arkaan inaysan ku noolaan karin marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddanka ka qaxaan oysan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq ku leh sida aan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maaragtay kawaadira jira xagga caafimaadka meel walbaba ka shaqeeya waddankan wax badan kusoo biiriyey dhan kastaba marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacdaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yaree nacab nacaybka abuuraya yaa ku habboon sidii mataqaana muslimiinta u k ay sameeyeen oo ay mudaaharaadyo kaga soo horjeeshadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxaddi oo jidadka soo istaagaan oo dhahaan annagu muslimiin baa nahay muwaadiniin waddankan deganna waan nahay marka maarata cidaan ka qasanayna ma leh dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalalka islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka iyada oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka islaamka necab sida uu faahfaahinayo doctor faarax sheekh maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka britain waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba muslimiinta ayaa aada usoo badanaya waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda xagga waxbarashada aqoonta xagga iclaanka xagga societyga oo dhan waxaad moodaa waxaa ku socda isbedel xoog leh muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan saas darteed dagaalada middle east iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xirayaan nimankan cunsuriyiinta cunsuriinimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowday ma weligeeda lahel way jirtay laakiin waktiga dambe waxaad mooda waxaa aada uga qeyb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ahee dunida kusoo korodhay baa aada uga qeyb qaadanaysa markaas arrimahaas markii laisku geegeeyo cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamka markay arkaan oo soo badanaya waxay arkayaan ma garanaysaa inay khatar ay ku tahay waxaa jirta minoritiyo kale iyo diino kale way jiraan laakiin islaamku dabiicadiisa waxay iska tahay waa wax quwo iyo qurux iyo jamaal iyo ilbaxnimo iyo xadaaro gooniya iska leh wuu muuqanayaa meeshuu joogaba qofka muslimka ama ragaada muslim ama ha aada dumar ha aaday saas darteed nimankan xadaaray leeyihiin marka ma ogola xadaarad kale iyo diin kale iyo ummad kale oo challenge kula sameynaysa aada uma jecla waxaan isleeyahay marka inaha markii isku geegeeyo dad badan oo iyaga kamid a waxaa ku dhalanaya cabsi iyo argagax baa ku dhameeya hase ahaatee dadkaasi waa minority ah oo aada iyo aada u yar wax badan oo tacsiir ah uma geysanayaan muslimiinta hadda yurub ku nool waxaa la yidhaahdaa waa shan iyo konton ilaa lixdan milyan weeyaan shan iyo konton ilaa lixdan milyan oo muslimiin yurub ku nool waxa weye dad badan weeyaan marka dad yaroo minority ah wax badan kama bedeli karaan noloshooda isleeyahay soomaalida oo ka mid a jaaliyadaha firfircoon ee muslimka ah ayaa inta badan is-abaabula si deegaanada ay ku nool yihiin ay uga aasaasaan masaajid iyo goobo diinta lagu barto waxaana intaasi dheer in dhinaca siyaasadda ee dalalka reer galbeedka ee ay ku nool yihiin ay kaalin fiican ka qaataan taasi oo keeni karta in bartilmaameed laga dhigto balse maxamed sheekh aadan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegaya in loo baahan yahay inaan wax cabsi ah laga qabin dadka islaamka neceb soomaalida horta arrintan waxay u taabanaysaa si adag waddankan ingiriiska oo kale dadka waxaa fara badan muslimiinta la safan oo dulmigan kasoo horjeeda marka dow qaanuunkii waddanka iyo aqlabiyadii waddankani muslimiinta xuquuqooda inay helaan bay la shafan yihiin marka muslimiintu waa inay hormuud noqdaan inay cabsanin oo guryaha ayna fadhiisanin oo ay wadaan inay gabdhuhu mataqaana xijaabkooda meel kasta ku maraan oo cabsi ayna gelin muslimiintu inay shaqadooda aadaan inay maarata waxbartaan inay waddanka jaalanjigooda nololeed abuuraan taasaa loo baahan yahay in noqoto risaaladu fariintan la isu diray ee cabsida ah qof dhib gaadhay oo la dirayo oo leeyahay icid icid baa lagu lagu sii daayay qof waa la garaacay waxaas o dhan waa cabsigelin muslimiinta marka waxaan odhan lahaa gaar ahaan soomaalida yayna ka qayb qaadanin cabsigelinta dadka oyna oyna faafinin filimadan yar yar ee mataqaana cabsiinta ah ee dadka loogu hadigaan yaan la faafin yaan laga qayb qaadan in la faafiyo taasoo mararka qaarkood macnaha ad arkayso inaad ka dareemayso dadkii cabsi inay ku jirto ay cabsanayaan marka ha cabsanina xaqiina raasada waddankan oo dhan baa idinla safan qaanuunkiisa dawladdiisa dadka badankood in yaroo minority oo islaam nacayb asal kaga jiro idinku macnaha intaas ha u fadhiisanine ka hortaga oo mataqaana banaanka iskeen dhinaca kale waxaa jira dadaal ay jaaliyadaha muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedku ay ku doonayaan in diinta islaamka ay ugu macneeyaan dadka ka aaminsan fikirka khaldan waxaana dadka howlahaasi ka shaqeeya ka mid a urur lagu magacaabo ask e muslim ama muslim weydii oo ah urur ka jira dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka ohio waxaana ay wadooyinka waaweyn ee gobolkaasi ay dhigeen boodhan waaweyn oo ay fariimaha islaamka ugu gudbiyaan dadka aan aqoon waxaana saameynta arrintaasi ka dhalatay ka waramaya cabdulqaadir jaamac aadan oo ka tirsan ururka hawshan fuliyey wallahi daawdfiid aad iyo aad labada dhinacba weliba waxyaabaha dadkanan muslimka ka imaanaya example waxaa ka mid ah islaan cadaan ay wiilkeeda wada socda email bay soo dirtay waxay tiri markaan arkay one of the billboardka qur-aanka ku masawiran waxay tiri waxaan kala garan waayay inaan dream garaynayo iyo inay waxa kanu aan arkaya ay horta ru xaqiiqi yihiin iyo in kale to the point aan wiilkayga oo la socday aan aan ku iri do you see what I see ma fahamtay qosul gariir baaban ka qaaday marka I'm so happy finally inaad muslimiinta realize gareeyeen in la gaaray timekii ayagoo isku hadli lahaayeen instead of mediahu hadli lahaa kaas waa mid wey marka waxay tiri I'm very supportive of waxaad sameynaysaan meantimekana waxay tiri coobi ii soo dira qur-aanka aniga wiilka inaguba interest baan ku nahay waxyaabaha hadda fi qisooyinka dhacaya ohio state university baa nin outreach baan ku samaynay waa nin caddaano lixdan iyo saddex jir ah weeyaan gabadhiisiba ohio iyo inuu markaas asagoo awowo u aha ma garanayo wuxuu yidhi bay baan u imid ood first time aadaysay jaamacadda hadda igu horeysa buu yidhi imaatinka ohio state university aan imaado waana markii igu horreysay aan opportunity ugu helo dad muslimiina inaan dialogue la sameeyo isla meeshii buu ku muslimay waa lixdan iyo saddex jir weligay wuxuu yidhi hadda igu horreysa buu yidhi inaan yacni ilaahay ku bariyo anoo ilaahay barya anoo muslin ah kadib markaan isaasuu kusoo muslimay mar kalaa la casuumay wuxuu yidhi niman yahow dhibaatooyinka ay haysan jira waxaa ka mid ah baa yidhi waxaan ka mid ahaa buu yidhi dadkii vietnam kasoo dagaalamay vietnam federal baan ahay every night qarow iyo riyo baasun baan nafta ii keenay buu yidhi saan usoo muslimay dib dambe iskuma arag buu yidhi marka waxaan aad ugu faraxsanahay buu yidhi inaad time qaadateen oo aad outreach sameynaysaan marka waxaan ku talin lahaa muslimiinta khaasatan soomaalidu waa dad lagu yacni qualitygoodu ku fiican yahay outreachka waa dad yacni aada proud isugu ah oo diinta tan maaragtay inay dadka guud ay gaarsiiyaan hadday go-aansadaan aysan waxba la ahayn dadka inay gaarsiiyaan marka waxaan ku encourage-garayn lahaa inaan hawsha tan aysan dadka culummada soomaaliyeed meel walba ay joogaan aysan dayaarsanin aysan dacwada ku ekaynin annaga dhexdanada keliya laakiin outreachka kalena isteedada ay joogaan ay ku daraan
intaasina dhegaystayaal waxaynu ugu hidil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyey barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington wakhtiga inta inooga harsan waxaaad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin dad isku laayay meelo baadiye ah oo ku yaala gobolka waqooyi bari dalka kenya oo dad ku dhinteen doodii gaabnayd iyo barnaamijkii wargeysyada waxay qoreen intaasi oo dhan ka horse warkii caalamka ah mar labaad aan idiinku celino
laba markab oo ah kuwa saliidda qaada ah ayaa lagu dhaawacay weeraro khamiistana ka dhacay gacanka cumaan oo ku taalla badda istaraatiijiga ah ee xeebta dalka iiraan taas oo sii kordhinaysa xiisadda ka jirta gobolka bariga dhexe hay-adda ilaalada badaha ee norway ayaa sheegtay in saddex qarax la maqlay lagana maqlay markabka balse aysan cidna ku dhaawacmin bayaan ka soo baxay hay-adda ayaa lagu sheegay in sidoo kale laba doon oo lagu magacaabo kakuwa corejos lagu weeraray isla agaasi ciidamada badda maraykanka ee saldhigoodu yahay baxreyn ayaa sheegay in ay gargaar u fidinayso kadib markii ay ka warheshay codsiga walaaca leh ee ka yimid labada markab oo kala dambeeyey qiyaastii saacad
dowladda indiya ayaa shaaca ka qaaday inay qorsheynayaan saldhig u gaara inay hawada sare ka samaystaan gudoomiyaha hay-adda hawada qaabilsan dalka indiya k seven ayaa maantoo khamiisa warbaahinta u sheegay in xiliga saldhigaasi lasoo gabagabeynaya amaba la hirgelinaya aanu ka dambeynin labada kun iyo soddonka waxaanu intaasi ku daray in indiya aanay dal kale la wadaagaynin saldhigaasi hawada sivan waxaa kaloo uu sheegay in loo baahanyayay qofkii ugu horreeyey ee indiya amaba u dhashay wadanka hindiya ee hawada sare loo diro waxaanu tilmaamay inay diyaarinayaan saddex cirbixiyeen sanadka labada kun iyo labiyo labaatanka qorshaha hirgelinta saldhigga hawada sare ayaa noqonaya arrin aada ugu muhiima oo kor u qaadaya hanka wadanka indiya waxaanay markii labaad bisha julaay dayaxa u dirayaan dayax gacmeed
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa feejignaan ka muujinaya kadib markii madaxweyne donald trump uu ka dhawaajiyey inuu aqbalayo haddii awoodo shisheeye ay u soo bandhigaan warbixinno ku saabsan dadka ay isaga siyaasadda ku loolamayaan madaxweyne trump ayaa ku tilmaamay in tallaabo noocaasa aanay faragelin lagu sameeyey nidaamka doorashada maraykanka ahayn waxaan u malaynayaa in aan u baahan tahay inaad dhegaysato ayuu yidhi trump oo intaasi ku daray inaysan wax khalada ahayn in aad wax dhegaysato hadalkaasi ayuu u sheegay warbaahinta a b c news oo uu waraysi siiyey
ergeyga dalka etoobiya ee suudaan ayaa sheegay dadka mudaharaadaya iyo saraakiisha milatariga xukunka haya inay isla ogolaadeen in ay wadahadal isugu yimaadaan si looga wada xaajoodo sidii awoodda dib loogu celin lahaa gacanta rayidka hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn suudaan ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay taageertay dadaalada ay wadaan ee ku aadan xukunka in dib loogu celiyo xukun rayida hadalka hogaamiyaha mucaaradka suudaan ayaa kusoo beegmaya kadib kulan ay arbacadii shalay ta yeesheen diblomaasiyiin sare oo maraykana waxaanu sheegay in kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda maraykanka ee afrika qaabilsan ay u sheegeen in sida ay u soo dhoweynayaan kaalinta maraykanku uu ka qaadanaya arrimahan saraakiisha ciidamada iyagoo awoodda haya ayaa sheegay inay sii daynayaan dadka maxaabiista ah ee siyaasadda u xidhan ee xabtiyada ku jira
laanta afka soomaaliga e v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington wararka ka imaanaya magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee soomaalida kenya ayaa sheegaya in dagaallo dhex maray dad reer miya ah ay ku dhinteen ilaa iyo afar qof faahfaahinta warkan waxaa halkaasi ka soo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire inta la og yahay afar qof ayaa ku dhimatay duleedka deegaanka barquuqi oo ka tirsan degmada legdheera ayagoo dadkan ahaayeen dad xoolo dhaqatoo deegaankaasi ku dhaqan ila wareegyo kala duwan laanta afka soomaaliga v o eda ee deegaankaasi kala xiriirta ayaa waxay xaqiijinayaan inay jiraan tiro kaloo kor u dhaafaysa ilaa saddex qof oo ku soo dhaawacantay koox ka soo jeeda deegaanka isiyeelo ay ku soo qaadeen duleedka deegaanka barquuqi oo ka tirsan degmada legdheera ee ka tirsan countigan garisa gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada legdheera dhaqana faliir oo v o eda la hadlayaa xaqiijinaya dhimashadaasi iyo weliba tiro kaloo dhaawacyo uu sheegay in dadkaasi la soo gaarsiiyey dad baa meeshan ku dhammaaday afar nin way dhimatay labana dhaawac waayay waxaana xaggaasitoo dhinacanayta siyaalow qolo ka imaatay baana ilahay kuna dhibkaa geysatay arrintiina hadda niyahow xiisa xiisadaa iska jira wax hadda dadkii aniga waxaan u tacsiyeenhayaa dadkii dadka ka dhammaaday dhaqan ayaa sidoo kale ka warramaya duluucda darirtaasi wuxuuna ku sheegay inay saldhig u tahay daaq yaraanta ka jirta gobolkan wii xoolo dhaqato fara badan oo gobolkan ka tegayna ay qabteen deegaano fara badan oo ka tirsan deegaanka isyeelo oo qoomiyadda boorantuna ay tahay kuwa iska caabin ka muujinayaan daaqaasi yaraanta diriirtan waxaa waayay wax hore oo aana aana ahoo dad hore oo bira hore la dhameeyey xaggiisa unbay ka imaatay kooxan un xagga dhoanahan o dhanba waxan uu iska socdo oo carada xunduudka dhibka uu ka socdo waana xunduudka u dhexeeyo dhinacan gaarisa county oo xagga lagdheera e iyo siyaalow county oo xagga garbatule e waa tahay daaq ma ku jiraa waxa dadkan uun is- isdagaalahayana waa dad daaq iyo biyihii xaggoodii uun dadka ilaahay ku horonaaya u dhexeeyey maxaa yaele carrada abaar abaar baa ka dhacday dadkanina xaggaas u guuray dhowr isbuuc ka hor ayay deegaanka ceeladheer oosna ka tirsan degmada legdheera ee xilli rag la sheegay inay ka soo gudbeen dhanka deegaanka isiyoolo oo ay ku dileen laba ka mid a dadka rayidka deegaanka ceeladheere dagaaladan ahliga ee ku dhowaad isku celcelis ilaa iyo labaatan qof dad kor u dhaafaya ay sanadkan oo keliya ku nafaayeen ayaa adag ka warqabka iyo xiriirka ay dowladdu la samayn karto dadka reer guuraaga xoolaha dhaqda ee gudaha gobolka ku dirirayo maxamed faarax shire v o a garisa
waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
xiisad ayaa maalintii labaad ka jirta magaalada beledweyne kadib xilka qaadis uu madaxweynaha hirshabeelle ku sameeyey guddoomiyihii gobolka hiiraan xiisadaasi oo sababtay in ugu dambeyn lagu dilo taliyihii qaybta booliiska gobolka hiiraan waa guddoomiyihii lixaad oo ay hirshabeelle muddo saddex sano ka yar u magacaawdo gobolka hiiraan haddaba maamulka hirshabeelle nidaam shaqayn kara ma ku soo kordhisay gobolka hiiraan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah nabadoon maxamed cabdi maxamuud lixle iyo cabdi daahir guure guddoomiyihii hore ee degmada buulaburte hadalka waxaa ku hormaraya nabadoon lixle hirshabeelle maalintii la aasaasay koowdii horeo la bilaabayeyba waxay ku aasaasantay si corrubtion ah kuma aasaasmin si ummad wax isla leh oo kale oo wax dhisatay uma dhismin tillaabadii labaaday qaadeen markay suuq madow wax ku soo diyaariyeen waxay ahayd qoladii ka maqnayd in loo tago lala shiro xubnihii loo soo reebay loo keeno la yidhaahdo haddaydaan idinku tegin xubnahan aan idiin soo reebnay inaad meesha nagala qayb gashaanaan rabnaa boogihii markaas jirayna in la dhayo taasi ma dhicin howshoodiiya iska sii wateen absolutely waxba ma soo kordhin waa mahadsan tahay nabadoon lixle cabdi daahir adiga ka war haddii aan u galo su-aashii ahayd wax ma soo kordhiyeen haa waa soo kordhiyeen waxay soo kordhiyeen institutionka waa lagu heshiiyey soomaaliya system federalismay qaadatay hir shabeelle waxa la yidhaha loo sameeyey shabeellada dhexa iyo hiiraan isla markaasna dowladdii federaalka markaa shaqaynaysay iyo siyaasiyiintii labada gobol ay wada qaateen hirshabeelle waa la dhisay waxay leedahay golo xukuumad iyo golo baarlamaan maamulkeedu waa u isbedelay madaxweynaha la isbedelay mar walbana labada gobol waxay ku heshiiyeen caasimadda iyo madaxweynaha heshiis la kala qorayana ahayd waxma soo kordhiyey inta marka la yihahdo marka waxaa dhici karto in dadku ay si kal u fahmaan waxaa soo kordhay anigu aan aaminsanahay nidaam la sixi karo oo waxna lagu samaysan kara inuu samaysan
waa mahadsan tahay ay nabadoon lixle waxaan ku tilmaami karaa marka koowaad markii maamul goboleed la dhiso wax uun in laga macaashaa la rabaa hay-ado dhisan oo shaqeeyo in laga macaasho aa la rabaa hay-adahaas kuwa ugu muhiimsan waa kuwa bulshada rabitaanadooda ugu badan ah sida hay-adaha caafimaadka kuwa amniga sida mataqaanaa kuwa oo arrimaha bulshada hay-adahaasoo dhan in wax laga macaasho aa la rabaa marka maadaama ay ayadiiba corrubtion ku timid oo wax saxa aysan ku imaanin bulshadiina dib u heshiisiin dambe aan loo qabanin dadkiina nacaybkii ka muuqday oo hore weli aan laga dhaqin ay aaminsanaayeen reer hiiraan oo kale markaan tusaale kaaga soo qaado in madaxweynihii markaas jiray uu ku soo saaray dikreeto inuu siin doono caasimadda oo buuliburta ay noqonayso oo afar oday oo geed hoos fadhiisatay ee tiraha laga qaadoo jowhara laga dhigayaa ayadoo xataa markaas markay xildhibaanadii sameeyeen kabacdi xildhibaanadaa u codeeya aan lalahayn oo mataqaanaa qaab fiican oo qurxan aa looga qaada aan lalahayn midda kale waxaad ogaan kartaa qolo markay samaysanayso maamul goboleed waxaa la rabaa intaan maamul goboleed kala sameyn ka hor in sharciyo ay jiraan oo la dejiyo ilaa iyo hadda waxaan ognahay wax sharciya ay leeyihiin ma jirto wax mataqaanaa oo ku heshiiyeen oo la sameeyey ma jirto marka ma u aragnaba annaga inay tahay maamul goboleed jiro waa mahadsan tahay cabdi daahir nabadoonku waxa uu leeyahay waxba soo ma kordhin maahe xitaa waxii laga filayay in maamul qaabka uu u dhismo laguma dhisin xuseen waa mahadsan tahay systemka horta wuu samaysan yahay dowlad goboleedka waa dhisan yahay waxba sooma kordhin waa xisaab kale laakiin stateku wuu shaqeeyaa labada gobolna wuu ka shaqeeyey maamulada ka jiraahuna waa stateka hoos tagaan nidaamka samaysan oo golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradana labada gobol ay ka soo jeedaan anaga khaasatan gobolka hiiraan waxaan ku qanacsan nahay systemkii dhisnaay oo madaxweyne kasoo bilaabanayay gudoomiye baarlamaan gudomiye kaxeen baarlamaan gudomiye kaxeen baarlamaan iyo golo wasiiro iyo baarlamaano xisaabta waa la qaldi karaa si markii la qaybinayay qalad buu ka imaan karaa xisaabta isla markaas siyaasiyan waa la barbagaani karaa oo xisaabtaas barbaganda waa lagu samayn karaa laakiin waxaa samaysan dowlad goboleed la yidhahdo hirshabeelle ay ku heshiiyeen dadka labada gobol degan sida anigu aan ka aaminsanahay isla markaasna doorasho xur ah oo cadaalada ku soo baxday oo madaxweyne lagu doortay isla markaasna madaxweynihii soo shaqaynaayo haddana mooshin dastuuriya xilka looga qaaday isla markaasna madaxweyne kale haddana la doortay uu hadda shaqadii haayo qalad wuu jid dhici karaa wuxuu ka imaan karaa siyaasadda sare oo maamulka madaxdiisa qalad ka imaan karaa laakiin sistamku wuu samaysan yahay anugu ma aaminsani in systemka wax hadda ka qaldano ay jiraan marka laga reebo waxyaalaha dhacayo hadda dhacay haddii aan xisaabta u darsanayn ay nabadoon lixle gudoomiyaha la magacaabay iyo kan xilka waa laga qaaday laleeyahay waxay ka mid tahayba corruptionka hirshabeelle ka mid tahay sababta waxaa waaye hirshabeelle maalintii la aasaasay ilaa iyo hadda waxaan maraynaa dhowr iyo toban barasaab ayaa degmada beledweyne maraysaa degmada beledweyne dhowr iyo toban barasaab oo laga qaaday oo la keenay oo laga qaaday oo la keenay maraysaa dhammaantood ayagoo aan loo fiirin tayo ma leeyihiin aqoon ma leeyihiin ma qaban karaan gobolka intaa la eg mas-uuliyaddiisa ayadoo loo fiirin ayaa si corrubtiona maalin walba lagu keenaya midda kale u fiiri jowhar oo kale maalintii hirshabelle la aasaasay ilaa iyo hadda hal ninaa taagan oo joogo wax xilka qaadayna ma jirto wax xaggiisa u jeestayna ma jirto taas macnaheeda shacbiga reer hiiraan waxay u fasirteen jowhar lacagima taalno lacagtu waxay taallaa xamar beledweyne taallaa beledweyne lacagta taallo ayaa kaliftay in walba maalin laga qaado waayo ninka la keeno barasaabkaa sidii la rabay hadduu lacag u dhiibi waayo waa laga qaadaya mid laleeyahy waxbuu idiin samaynaya la keenaya cabdi warkaas maxaa ka jira oo nabadoonka sheegaya nabadoonka taas haddii aan ku darsado xuseen hiiraan iyo shabeellada dhexa isku miisaan ma ahan xadaarad ahaan siyaasiyiin waa kala bedelan yihiin dadka reer shabeellada dhex waxaa laga yaabaa inay qaybta ugu muhiimsano muqdisho ay degan tahay dadka kalena ay yihiin dad beeraley iyo deegaankaas ku shaqaysto laakiin hiiraan waa dad siyaasadda boqolkiiba labaatan iyo shan siyaasadda ka shaqeeya dhammaantood waxay rabaan kuraasta ugu sarsaraysa gobolka waxay u taagan yihiin inay wada qabtaan isla markaasna markuu qof shaqay waayo isbeddelaan lagu samaynaya isbeddelkuna waa sunno dowladnimada ka mid a haddii haddee magacaabisba wuxuu yihiin dooro cod ayna ahayn lasoo doorano qofka una mataqaanaa ku imaanin golo deegaan iyo in las doorto una ku imaanin oo dekreeto ku yimid dekreeta xilka looga qaadi karaa haddii qofka dekreeto xilka looga qaadana hadda sidabadda taagan oo kale waa inuu u hoggaansamaa siduu markii horeba shalay ku yimid maxaa ka qaldan ma kala dhaha arrintaas waxaa ka qaldan waxaa la rabaa dowlad goboleedka dastuurka u samaysan iyo baarlamaanku inay arrintaas isweydiiyaan dadka shacabka ahon arrintaas ayna mataqaanaa ayagu ay dadka u doorteen oo u qaabilsan ay hawsha ugu sugaan wax kasoo kordhi karoo kale ma jiraan ciddii la magacaabayne waa inay magacaabis ku shaqayso ciddii xilka laga qaadin waa inay xilka qaadista ku shaqayso nabadoon lexle cabdidaar waxa uu leeyahay dadka ku nool gobolka hiiraan damacooda siyaasadda iyo inaan wax qabtaana badan maahe wax kaloo dhibah ma jiro
ra'yi maxaa waaye aniga waxaan jiraa lixdan iyo toddoba sano lix sano maalintaan jiray iskuul xamar anoo ka dhiganayo gaari mugdika nuur ah ayaa nala ku soo qaaday waxaa nala keenay jowhar beeraha jowhar ayaan u soo aadnay jiito ama rexlo u soo aadnay waagaas dad waxay ahaayeen jowhar ka soo shaqo tago oo xamar u shaqo tago baabuurkeeda ku imaan jireen oo ku dhoqon jireen laba jibbaar way naga xadaarad sarreeyeen way naga aqoon badnaayeen way naga cilmi badnaayeen ha ahaato taas macnaheedu saas maaha xaqiiqda dhabta a markaa rabtid waxaa weeye jowhar lacagima taallo lacagtaa beledweyne taallo waa
okay ugu dambeyn cabdi daahir maxaa is leedahay xalka wuu ku jiraa marka la fiiriyo foodada magaalada ka jirto guddoomiyaashan mar walba xilka laga qaadayo mid cusub la magacaabayo maxay kula tahay xalka wuu ku jiraa marka laga soo tago siyaasadda ayaa ah ama ama ama maamulka ayaa ah in isbeddel lagu sameeyo marka laga soo tago fikirkaas maxaa xal u arkaa xalku wuxuu ku jiraa dadka in loo daayo talada oo la sameeyo deegaanadii deegaan doorasho la sameeyo oo qofka maamulka matala uu doorasho ku yimaado ilamaa taas laga gaaro intay magacaabistu jirto qofka wax soo magacaayo mar alaale markuu siyaasiyiin isqabtaan qofka waxaa u fudud inuu dekreetadu shal ku magacaabay mid lamida xilka uga qaado intii la ismagacaabayo arrintaas way jiri doontaa insha allah saan rajaynayno sidaan uga baranay siyaasadda dowlad goboleedka iyo siyaasadda soomaaliyaba ayay nabaddoon laxli ugu dambeyn
ugu dambayntii waxaan u soo jeedinayaa ummaddan reer hiiraan aayaheeda inay ka tashato soomaalida waxay tidhaahdaa cidina uma maqno ceelna uma qodna waxaa la rabaa inay aayahooda ka tashadaan waxa la samaynayo inay gacantooda ku samaystaan in ay iska diidaan haba yaraatee in ayaga wax loo soo sameeyo loo soo magacaabo dhibaatada maanta taagan oo laysdilayo leeslaaynayo waa warqadda dikreetada oo dadka lagu soo magacaabay si looga gudbo taas waa in odayaasha dhaqanka ee gobolkan joogo ay ayagu la yimaadeen qofka meesha barasaabka ka noqona laakiin in warqad loogu soo magacaabo maaha asalaamu calaykum
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii wargeysyada waa kuwan ridwaan xaaji cabdiweli iyo nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur aan ku bilaabo nuura wargeyska the standard ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray warbixin uu uga hadlay xal u helidda xiisadda ka dhex aloosan kenya iyo soomaaliya iyaga oo soo xiganayay aadan bare ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya wargeyska ayaa qoray in aadan bare uu ku baaqay in si wada jir ah lagu dhammeeyo xiisadda diblomaasiyadeed ee weli u dhexaysa kenya iyo soomaaliya wargeeska ayaa qoray ridwaanow in ducaale uu sheegay in labada dal uu ka dhexeeyo xiriir quto dheer sidaas daraaddeedna aysan muranka xadka ay majaxaabin xiriirkaasi xoogga badan wargeeska ayaa qoray in aadan bare oo shalay oo arbaco ah nairobi kula hadlay wariyayaal ayaa sheegay in uu ku baaqayo in madaxweyne uhuru kenyaata iyo dhigiisa soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ay tixgelin siiyaan walaaltinimada iyo dirisnimada oo ay xal u helaan arrimaha taagan soddonkii sane ee lasoo dhaafay waxaa kenya ay ka taageertay soomaaliya dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin amniga iyo soo dhoweynta qaxootiga sidaasi waxaa sheegay ducaale ducaale ayaa ka digay in dhulka kenya ay leedahay aanay gorgortan geli karin waxa uu intaasi raaciyey in cakirnaanta arrimaha taagan xal loo helo wax badan labada dhinac ay ku heshiin karaan haddii ay diyaar noqdaan aadan barre ayaa yidhi waxaan ahay soomaali kenyaan hase yeeshee waxaan qayb ka ahay qaranka kenya ma jiro dal bixinaya in yar oo ka mid ah dhulkiisa biyihiisa iyo baddiisa soomaaliya waa walaal naga yar waxaanan jeclaan lahaa in arrimahan si diblomaasiyadeed lagu xalliyo muranka dhanka xadka badda ayaa horyaalla maxkamadda cadaaladda ee haig waxaana la filayaa in mar kale dacwaddaasi ay eegto maxkamadda sanadka dambe wargeyska the guardian ee ka soo baxa london haddii aan eegno waxa uu wax ka qoray loolanka loogu jiro hogaaminta xisbiga muxaafidka iyo ra-iisul wasaarenimada britain iyadoo warbaahinta dalalka midowda yurubna ay aada uga digayaan haddii xogayihii hore ee arrimaha dibadda boris johnson uu ku guulaysto xilka ay banneynayso teresa may jaraa-idka yurub ayaa muujiyey khatar ka dhalan karta in boris johnson uu noqdo ra-iisul wasaaraha britain iyaga oo ku micneeyey haddii uu guulaysto inay noqon doonto fadeexad oo marka uu soo shaqogalo ay musiibo ku noqon doonto dalkiisa iyo yurub inteeda kale wargeeska lemondo oo wax ka qoray boris ayaa dadka dib u xusuusiyey in boris uu yahay nin ka hor imanaya waxa aqliyaddu ogoshahay iyo fikirka waxaa intaasi uu raaciyey in sanadka labada kun lix iyo tobankii markii aftidii dadweyne la qaadayay uu johnson uu sheegay waxyaabo badan oo aanan run ahayn wargeeska ayaa ka hadlay in xilligii boris uu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda britain uu dalkiisa u jiiday in lagu quslo iyadoo ay sabab u tahay in aanu ahayn qof xilkaasi ka soo dhalaali kara iyo in uusan wax ixtiraam ah dadka u muujinin warbixinada ay qorayaan wargeysyada waaweyn ee guardian uu soo xiganayey kuwa ka soo baxa yurub ayaa waxay imanayaan iyadoo boris johnson uu xilligan u muuqdo inuu yahay qofka ugu cadcad ee suuragal ay tahay inuu ku guulaysto hogaaminta xisbiga conservative-ka taas oo micnaheedu uu yahay inuu noqonayo ra-iisul wasaaraha dalka haddii uu loolanka kaga guulaysto dhowr musharax oo isla xisbiga ay ka wada tirsan yihiin oo iyana doonaya inay qabtaan booska ay bannaysay ra-iisul wasaarihii hore teresa may ugu dambeyntii ridwano wargeyska new york times ayaa wax ka qoray weeraro lagu qaaday maraakiib marayay biyaha gacanka cumaan iyo in weeraradaasi ay dhaliyeen cabsi laga qabo xiisado colaadeed wargeyska ayaa qoray in laba markab oo ah kuwa qaada shidaalka maanta oo khamiis ah lagu weeraray gacanka cumaan mid ka mid ah maraakiibta ayaa la arkay isaga oo holcaya weeraradan ayaa kusoo beegmaya bil uun kadib markii afar markab ay soo gaareen burbur xilli ay marayeen isla biyaha gacanka cumaan oo ah marin ay isaga kala gooshaan maraakiibta qaada shidaalka caalamka nuuro wargeyska ayaa intaasi ku daray in weerarka dhacay xilli hore oo saaka ah in uu cirka ku sii shareerayo xiisadda ka taagan bariga dhexe iiraan ayaa khilaaf siyaasadeed oo xooggan waxa uu kala dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka waxaana iiraan ay taageero u fidisaa dhinacyada mucaaradka ee dagaalka sokeeye ee yemen xiriirka maraykanka oo taageero sacuudiga iyo imaaraadka iyo iiraan ayaa isna aad u sii xumaanaya wargeeska waxa uu wax ka qoray dadaalka madaxda caalamka qaarkood ay ugu jiraan in dhinacyadu ay qaboojiyaan xiisadda lana joojiyo wax walba oo u muuqan kara daandaansi colaadeed wargeeska waxa uu leeyahay shalay oo arbaco ahayd ayaa ra-iisul wasaaraha jabaan shinsa abi u booqday iiraan waxaana uu isku dayey in uu u kala dab qaado iiraan iyo maraykanka waxa uu ka digay colaad dhacda bishii aynu soo dhaafnay dhinaca kalena jeremy hunt oo ah xogayaha arrimaha dibadda ee britain ayaa sheegay inay aada uga walwalsan yihiin dagaal aan loogu talagelin oo si sahlan ku bilowda mas-uuliyiinta imaaraadka ayaa horay u sheegay in weeraradii bishii hore ee loo geystay maraakiibta ay ka dambayso dowlad inkastoo aanay carabka ku dhufan iiraan wargeeska ayaa ridwano waxa uu leeyahay jabhadda xuutiyiinta ee yemen oo ay iiraan taageerto ayaa dhowaan gantaallo ku weeraray dalka sacuudiga waxaana goobaha ay weerarka ku qaadeen ka mid ah dhuumo shidaal weeraradaasi ayaa sii kordhiyay cabsida laga qabo dagaalka qarxa bariga dhexe intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal toddobaadkana barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan london iyo anigoo ah nuur xasan oo ku sugan washington inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
aad bay umahadsan yihiin nuur iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey wargeysyada caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa waa codka fanaanka nimcaan hilaac
codkaasi fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan markale hawada ku kulmayno waa caashe ibraahim iyo sahre ciidlo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo aragtida ku taare yaa